halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax sabtiya bisha maarj waa koob iyo soddon sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku haya anigu ah maxamed cabdi iyo xuseen barre aadan maadaama golaha shacabka la duldhigay ciidamo aan ka amar qaadan guddoomiyaha golaha shacabka xildhibaanada golaha shacabka waxay xaq u leeyihiin inay difaacdaan amnigooda xasaanadooda iyo xurmada xaruntooda
kaasi waxauu ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlaya khilaafka ka aloosan baarlamaanka iyadoo oo maanta loo ballansan yahay fadhi ay dhinacyadu ku kala aragti duwan yihiin waxyaabaha looga hadli doono qodobada kalead ku maqli doontaan idaacaddayada saaka iyo caalamkana waxaa ka mida rugta ganacsiga ee jibuuti iyo taliska ciidamada maraykanka ee jibuuti ku sugan oo ka wada hadlay sidii ay ganacsatada jibuuti uga faa'idaysan lahayd fursadda ganacsi ee ka jirta xerada maraykanka
qodobadaasi iyo ku kale ayaan idinhayna marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida ciidamada amniga ee israa'iil ayaa dilay ugu yaraan shan iyo toban qof oo reer falastiin ah iyagoo boqoraal kalena dhaawacay jimcihii shalay arrintan ayaa ka dhacday xadka israa'iil iyo magaalada khaza sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee falastiin militariga israa'iil ayaa sheegay sida uu hadalka ay ugu dhigeen in uu adeegsaday hanaanka dadka rabshadaha isugu soo baxay lagu kala eriyo si uu u kala diro isu soo bixii ugu weynaa ee dadka reer falastiin ee xadka ka dhaca sannadihii u dambeeyey gacanka hadalka ayaa bilowday markii kubanaan reer falastiin ah ay xadka ku soo dhowaadeen ciidanka israa'iil ayaa sheegay in askartiisu ay ka jawaabeen una jawaabeen kuwii ugu waaweynaa ee isu soo baxa waday kuwaasoo ah dhagaxyo tuurayay islamarkaana taayiro ololaya ay kusoo dileen dad kale militariga ayaa sidoo kale dadkii dibadbaxayay ku eedeeyey in ay doonayeen inay weerar ku soo qaadaan iyaga oo gubaya dibadbaxaasi
laba ka mid a ciidamada isbahaysiga uu maraykanku hogaamiye suuriya ku sugan kuwaasoo midkoodu maraykan ah ka kalena ingiriis ahaa ayaa dhintay habeenkii khamiistii sida saraakiisha maraykanka laga soo xigtay askarta ayaa ku dhintay markii bambal loo dhigay wadada hareerteeda shilka ayaa waxaa iyaguna ku dhaawacmay shan kale laba sarkaal oo maraykan ah oo haybtooda qariyey ayaa wakaalada wararka reuters u sheegay in weerarku ka dhacay meel u dhow magaalada manjib ee waqooyiga suuriya hadal horudhaca oo kasoo baxay milatariga maraykanka ayaanan sheegin meesha weerarku ka dhacay islamarkaasna aan sheegin magacyadii dhalashada dadka dhintay iyadoo lagu soo gaabiyey inay dhinteen xubno ka mid ah isbahaysiga
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa ku celiyey in xilligan xarunta golaha ay haysato xukuumadda soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay guddoomiyaha golaha shacabka ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu dayacay mas-uuliyaddiisa la xiriirtay dhowrista dastuurka warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabdulqaadir oke
maxamed sheekh cusmaan jawaari guddoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenkiisa labaad mahad cabdalla cawad ayaa shaki geliyey madax bannaanida xarunta golaha shacabka iyagoo ku eedeeyay xukuumadda ra-iisul wasaare kheyre in xilligan la wareegtay howlihii baarlamaanka lana duldhigay ciidamo ka tirsan kuwa amniga soomaaliya iyadoo cabdiweli mudde guddoomiye ku-xigeen koowaada baarlamaankan warqad u qoray hay-adaha amniga sida taliyaha booliska agaasimaha hay-adda nabadsugidda qaranka iyo taliyaha amisom qaybta baarlamaanka qaabilsan warkan ka soo baxay guddoomiyaha golaha shacabka waxaa saxaafaddu akhriyey guddoomiye ku-xigeenka labaada baarlamaanka mahad cabdalla cawad
war-saxaafadeed degdeg ah oo ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka taariikh soddonka maarso labada kun iyo siddeed iyo tobanka kow tan iyo lix iyo tobankii maarso labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaa si sharci darro ah xarunta golaha shacabka u haystay ciidamo toos uga amar qaata xukuumadda iyadoo lagala wareegay ciidamadii baarlamaaniga ahaa ee sida gaarka ah ugu tababarnaa ilaalinta iyo sugidda amniga xarunta golaha shacabka xasaanadda xildhibaanada iyo xurmada xarunta golaha labo maantay bishu tahay soddonka maarso labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaa xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka ugu yimid taliyaha ciidanka booliska soomaaliya oo sita warqad lagu amraayo dhammaan taliyaasha booliska nabad sugidda iyo taliyaha ciidanka amisom ee ilaalada baarlamaanka inay ka amar qaataan guddoomiye ku-xigeenka koowaad oo ku saxiixan warqadaas amarkani la farayo taliyaha ciidanka booliska wuxuu ka soo baxay xukuumadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkana si buuxda uu uga warqabo xogogaalna ugu yahay taasoo ujeeddadeedu tahay in si sharci darro ah lagula wareego laanta sharci dejinta awoodda dalkuna ku ururto gacanta laanta fulinta
wartaxaafadeedkana ka koobnaa dhowr qodob ayaa qodob ka mida lagu sheegay madaxweynaha soomaaliya uu dayacay waajibaadkii dastuurigae saarnaa ee loo doortay inuu dalka ku hogaamiyo
saddex haddaba waxaa cad in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu gabay xilkii ka saarnaa ilaalinta mabaadi'da aasaasiga ah ee dastuurka iyo shuruucda dalka sida uu qabo qodobka siddeetan iyo toddobaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale qodobka saddexaad faqradda afaraad oo damaanad qaadaya kala madax bannaanida awoodaha sharcodejinta fulinta iyo garsoorka wixii dhibaato amni iyo xasillooni darro siyaasadeed ee ka yimaada habdhaqankaas waxaa si toos ah mas-uuliyaddeeda u qaadi doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya
warkan ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa lagu soo hadal qaaday xaaladda amniga xildhibaanada iyadoo la sheegay mar haddii la haysta xaruntii golaha shacabka ee xildhibaanadu xaq u leeyihiin inay difaacdaan khasaanadooda iyo tan amni maadaama golaha shacabka la duldhigay ciidamo aan ka amar qaadan guddoomiyaha golaha shacabka xildhibaanada golaha shacabka waxay xaq u leeyihiin inay difaacdaan amnigooda xasaanadooda iyo xurmada xaruntooda guddoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaar ayaa mar kale digniin u diray hay-adaha amniga soomaaliya gaar ahaan inaysan ku milmin xaaladda siyaasadee xilligan taagan dastuurka dalkuna oo arrintaasi qeexayo amniga waxaa la xusuusinayaa in dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobkiisa boqol iyo labaatan iyo toddobaad uu farayo in ay mar walba dhexdhexaad ka noqdaan oo aanay ku milmin xaaladaha siyaasadeed sidaa daraaddeed amarka lagu shaqaynayo ee golaha shacabka waa inuu ahaadaa mid ka yimid guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari si waafaqsan faritaanada dastuurka iyo xeeroosaadka golaha shacabka isla markaana wax tixgelin sharci ah aysan yeelan karin warqadda sumadeedu ahayd haba fers d s shan boqol iyo saddex labada kun sideed iyo tobanka ee sagaaliyo tobankii maarso labada kun iyo siddeed iyo tobanka
shaale gelinkii dambe warqad qoraal oo ka soo baxda xafiiska guddoomiye ku-xigeenka koowaada golaha shacabka ayaa loo diray taliyaha ciidanka booliska soomaaliya agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo taliyaha amisom u qaabilsan baarlamaanka soomaaliya iyadoo warqadda lagu sheegay inay og yihiin madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali khayre muqdisho xaale waxay ahayd habiil mashquul badan xildhibaanada golaha shacabkuna waxay wadeen dadaaladii ugu dambeeyey la xiriirtay xaaladda siyaasadeed ee baarlamaanka gaar ahaana mooshinka dooda badan dhaliyey cabdiweli sheekh ibraahim muudee guddoomiye ku-xigeen koowaada golaha shacabka wuxuu hadda u arkaa inuu yahay kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari guddoomiyaha golaha shacabkana wuxuu hadda u arkaa inuu yahay guddoomiye u soo laabatay awooddiisoo dhammaystiran mooshinkiina uu jabay lama oga waxa dhici doona iyo sidai xaal ahaan doona saakay waxaase loo ballansan yahay fadhiga baarlamaanka cabdulqaadir okey v o a muqdisho aad buu mahadsan yahy cabdulqaadir dhinaca kalena xildhibaanada taageersan guddoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ku adkaysanaya inuu maanta dhici doono kulanka mooshinka ka dhanka guddoomiyaha baarlamaanka wariyeena zaare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee muqdisho kula xirtay xildhibaan cabdikariim khaliif dhalac ugu horreyntiina waxay weydiisay maanta in mooshinkaasi la qaadi doono iyo in kale
waa tahay saare waa mahadsan tahay walaale taariikhdu maanta waa soddon iyo kow waxaa loo ballansan yahay in maanta mooshinkii laga doodo oo la qaybiyo waana dhacayaa kulankii ajandahuna waa saas weeye waa gartay guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu sheegay in uu buray mooshinkii asaga laga keenay wakhtigiina la dhaafay haatan uu sidiisi ku yahay guddoomiyaha golaha baarlamaanka marka muxuu noqon doonaa xaalka soo ijiid iyo aankujiida gacmadaalis iyo sooma noqonayso buuq iyo sawaxan meeshii ka dhasho golihii baarlamaanka dhexdiisa san tahay sahro guddoomiya jawaari mawshinkii laga keenay waa uu ka yaallaa maantay ayaana doodiisi bilaabanaysaa tobanka cisho xeerheesaadku uu qabana waxa weeye marka la keeno golaha oo doodiisu ay bilaabato weeye waxa guddoomiyaha uu cuskaday sharciga wuu yaqaanaa ma garanahayo sida mataqaanaa arrintaas mataqaana uu ugu qancay maantana doodiisu bilaabanaysaa waxaan rajaynaynaa inuu arrintaas maxaanku idhaahdaa uu ku qanco oo isaga baarlamaanka ugu daaweyn oo uusan noo horseedin burbur iyo sharci darro iyo dalkan meeshuu ka yimid inuu ku laabto mawshinkiina waa u yaallaa mana uu jeergarayn kara baarlamaanka marka yaa hogaamin doono baarlamaanka dhankiina yaad isleedihiin wuu hogaaminayaa baarlamaanku laba dhan ma ahan hal dhan weeye sidiisana afkaarta waa waxa weeye waa lagu kala qaybsamaa oo waxa weeye waa lagu kala duwan yahay aragtida laakiin hal baarlamaan baa jira halkaas baarlamaanna waxaa jeergarayn doona guddoomiye ku-xigeenka koowaad cabdiweli muddi baa jeergarayn doona haddii laha yidhahdo waa gartay xildhibaano kale aragti duwan ayaa imaanaysa meesha ee dabcan guddoomiyihii baarlamaanka weli wuxuu leeyahy guddoomiyihii baarlamaankan ahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad oo xubno adiga aad ka mid tahayna ay taageersanyiin asna dhinaca kale wuxuu rabaa inuu kulankan shir guddoomiyo n hay-adihii amniga ayaa muuqanaysa dhankiina laydinku eedeynaya inaad faramuruqsateen oo aad tiraahdeen amniga ayaga ayaa sugi doona hubla lama soo geli karo meesha soo marka wix in la siyaasadeeya xataa dhinaci amniga uma eko oo oo xaalka dhanka kale xataa ma sii haleynayso
midda koowaad waxa weeye dhanka maxaan ku idhaahdaa amniga amnigu awalba iyaga mataqaanaa uxil saarnaa haddana guddoomiye ku-xigeenku maadaama ay jirto kala aragtiwanaansho xoogan ayaa waxaa noqotay arrin maangala in maxaan ku idhahdaa lala ballamo oo arrinta xagga amniga berri maxaan ku idhahdaa la adkeeyo marka awalna horeyna amnigu iyaga iyaga ugu xil saarnaa haddana wax kaloo hadda zaa-idii ma jiraan inay maxaan ku idhaahdaa shaqadoodii ay sii dhiirogeliyaan oo ay sii adkeeyaan weeye nuxurka iyo wax hadda cid ay gaar ula safan yihiinna ma jirto cid ay gaar maxaan ku idhaahdaa u diidan yihiinna ma jirto iyagu keliya amnigaasay noo sugayaan dooddu waxay ka dhexaysaa waa baarlamaanka waxaa laga hadlahayaa waa mooshinkii laga keenay guddoomiyaha hadda moshinku uu ka yaallo ee mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari mana aaminsani isjiijiid iyo meeshaas inuu ka jirahayo waxaan aaminsanahay in sida sharcigu qabo lagu kala bixi doono oo ah haddii maxaan ku idhaahdaa doodaas ay dhinac u dhacdana dhinacii ay u dhacdo ayaan mataqaanaa ku shaqayn doonaa haddii la yidhahdo waa gartay dhinaca kale ugu dambeyntii bal haddaan ku weydiiyo guddoomiyihii jawaare waxaad ka keenteen mooshin mooshinka asaga ka dhanan maanta la rabaa in codka loo qaado asagii wuu diiday oo mooshinkan wuu buruu leeyahay marka xeer hoosaadii iyo qodobaan cuskanayna ayay leeyihiin adinka maxaad cuskanaysaan dhankiina annaga waxaan cuskanaynaa qodobka sagaalaad ee xeer hoosaadka farqadiisa afraad waxayna qoraysaa guddoomiyaha marka mooshinka laga keeno waxaa xilka sii haynaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad doodiisuna waxay bilaabanaysaa in waxaa la rabaa inay ku dhammaato toban cisho oo ay ka bilaaban oo ka bilaabanaysa marka dooda maxaan ku idhahdaa mooshinkaasi ay golaha ka bilaabato marka doodu banaanka kama bilaabato waxay ka bilaabataa gudaha baarlamaanka weeye baarlamaankiina maantu ka fadhiisanayaa arrintaasna waxaan rajaynaynaa inay ku dhammaato si ummadda soomaaliyeed ay ku jirto sharciguna mataqaanaa waafaqsan hadday dastuurka tahay iyo hadday xeer hoosaadka noo degsan tahay guddoomiye jawaari marka waxaan usoo jeedin lahaa inuu baarlamaankii waxaan nahay shala soo doortay baan nahay waxaa nagu jira baarlamaan uu afartii sano oo baarlamaankii sagaalada uu soo hogaaminayay inuu ku kalsoonaado baarlamaankiisa xilli adag baa soomaaliya kasoo gudubtay inuusan gadaal u celin baan usoo jeedinayaa oo uu ku kalsoonaado baarlamaankii labada jeer doortay ayaa maanta waxay yidhaahdeen mudane guddoomiye raallo ahow shaqadan ma wadi kadib waxay ahayd marka inuu ixtiraamo oo uu maxaanku idhaahdaa dhanka sharciyadda uu bato lakiin hadda waxaad moodaa gudoomiye hadda lambarka gudoomiyaha mooshinka ka keenay ama hadda warqadda butishka saxeexay laba boqol iyo hee weeye marka qodobo badan oo sharciga maxaan ku idhahdaa dastuurka maxaan ku idhahdaa iyo xorsaadka intaba waa u jabiyey waxaa kamid ah qodobka sarreynta sharciga kamid ah isaga iyo mooshin ka yaallo hadda wuxuu yidhi mooshinkii waxba kama jiraan sideed iyo tobankii bishana wuxuu yidhi mooshinkaasi waa jiraa waana aqbalay hana la keeno marka ma garan karo inuu tiam baarlamaanka ka mida uu taladooda ku qanco oo baarlamaankii maxaanku idhaahdaa isaga labada jeer doortay uu garab maro ma garan karo faa'idada ugu jirta kaas wuxuu ahaa xildhibaan cabdikariim khaliif dhalac khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxa ugu warramay waryahayga sahra cabdi axmed
nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a rugta ganacsiga ee jabuuti iyo safaaradda maraykanka iyo taliska saldhigga militariga maraykanka ee jabuuti ayaa si wadajira usoo qamaqaabiyey maalintii shalay kulan ciidamada maraykanku ay kula sheekaysteen shirkadaha reer jabuuti iyagoo usoo bandhigay qaabka lagu helo qadaraasyada shaqo ee xerada ciidamada maraykanka gudoomiyaha rugta ganacsiga ee jabuuti yuusuf muuse dawaale ayaa u waramay wariyaha v o e da ramadaan muuse wadahadalkii noo socday camlemoniye iyo safaaradda maraykanka iyo baacmushirka reer jabuuti iyo maalqabeennada reer jabuuti waxaa isku yimid xaggan dad badan oonan kolka hore aan qornayn waxaan islahayn boqol iyo labaatan qof bay noqonayn iminka ilaa laba boqol iyo konton la saddex boqol baa la sheegaya oo soo weedaaranaya kolka waxay ka dhigan tahay anagu waxaan nahay gurigii baacmushirka ee dadku iskugu yimanayeen kuwala kulmayeen kuwala haasaawayeen danahooga kulmayeen wixii dan iyo gaar u ah shirkadaha gaar u ana inay kaga sheekaystaan xaggan kala sheekaystaan dadka matilaya kamlemoniye iyo allahuma salli calaa maxamed safaaradda maraykanka taa baan ahay taa maanta iskugu nimidnay sanad kastana waxaan qabanaa kol laakiin sanadkan waxaa aad u dardargeliyey safiirka jadiidka oo raba inuu arrinkaasi arrin hirgala ambolese midhihiisa la arko jecel shirkadaha reer jabuuti waxyaabahay samayn karayaan waxaa la arkay wax fara badan dee inay samayn karayaan waayo waxaan aragnay shirkado badan oo kala duwan oo waxyaabo noocnooca dee marat sameeya howlo kale geli kara xaggii farsamada waxaasoo dhan ma lays odhan karaa maanta jabuuti waxay ku dhacday dariiqii ciddii ajnabiya dalka timaada wax aliya waxay u baahato inay dee u qaban karayaan iyadoo rugta ganacsiguna ay tahay ciddii dee udhexaysa rugta ganacsigu horta waxa weeyaan in ay isku keento dadka wixii danaynaya inay baacmushtareeyaan ka baacmushtareeyaan alaab ambulis ay xaggan ku sameeyaan ambulis dibadda ka soo waridaan maraykankuna waa wadan weyn waa isaan ognahay waana xidhiidh dheer baa u dhexeeya labada wadan taana waxaa hirgeliyey madaxweyne ismaaciil cumar gelle jabuuti first bay kolka hore oran jireen oo ay kusoo maxaan ku dhahay magacaabeen iminkana africa first bay dhaheen laakiin jabuuti first annaga waxaan jecelnahay inaa si gaara loo in loogu hayo siyaasadda maxaan ku dhahay labada wadanna waxa weeyaan danteedu inay dadka baacmushirku ka faa'iidaystaan faa'iidooyinka ambolese wixii ay soo bandhigi karaan in dadka reer jabuutiya ay ka iibsato kamlimoniye intay dibadda ka keeni lahayd waxaa jira dad iminka halkan aan kula kulannay oo ka qayb qaadanaya oo shirkadadii reer jabuutiya waxay idhaahdeen rugta ganacsigu hawl naga qaadan lahayd wakhti badan ayay noo fudayso noo soo dhoweysay ma ku tali jirtaan inaad qaar kalena dee samaysaan wallaahi wakhti kasta waxaan ku dadaalnaa inaan dadka isku soo dhoweyno iyo ka shaqayno sidii horumar loo gaadhsiin lahaa wadahadalka dadka baacmushirka iyo lese sidaa iminka maxaan ku dhaha kamlimoniye maanta ah beritoole waxaan qabanqaabanaynaa oon ilaahay ka rajaynaynaa inay noo suurtoodo wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga ayaan beritoole xaggan ku qaabilaynaa mas-uuliyiintoodii taana waxaan jecelnahay inay dadka inta badan ka qaybgalaan shalay waxaan qabanqaabinay oon waad ogeydeen maxaan ku dhahay arrimaha wasaaradda beeraha iyo iyo xoolaha oo doonaysa inay baacmushirka la yeelato wadahadal sidaabaan dadaalkaygu tahay waajibkuna waxay annaga tahay inta xilka naga saaran inaan dadka isku soo dhoweyno dowladdii iyo baacmushirka dadka ka baacmushiray waddanka isku soo dhoweyno u dhaxayno si maxaan ku dhahay walaatinimo ana dadku ay isku waafaqaan nin kastaba dantiisa u yaqaanaayo dantiisa kolka xaggaa uga ambaqaado waajibaadkuna inay taa tahaan malaynaya rugta ganacsiguna inuu taa mishankiisa ugu horreeyey ay tahay dee cidba kama qarsoona waajibkaygana inta aan ilaahay caafimaad noo daayey mas-uul ka nahay meeshan waan wadaynaa madaxweynaha iyo dowladdana garab joogana waxaan leenahay waad mahadsantihiin dadkana baacmushirkana waxaan leenahay intii maanta ka maqan in fursad kaloo loo furo iyadna inaan helnaan jecelnahay iminka waa kay gabadha haysataa kamlemoniye naga lahayd kolna xaggan aan ku qabana rugta ganacsiga kolna kamlemoniye kolka kamlemoniye la tegayana inay dadkaasi soo qoraan intii ka maqneed amba inta maanta joogtay ay ka faa'iidaystaan jawaabaadka nagaga soo noqdana ay noqdaan kuwa ay shaqo ka heleen leesh imashadu waa meel laakiin inay dadkaasi shaqo helaan bay jecel yihiin ilahayna waxaan ka baryaynaa inay dadkaasi u suurtoodo inuu nin kastaba dantiisa u ka helo meeshaas
kaasi waxa uu gudoomiyaha rugta ganacsiga ee jabuuti yuusuf muuse dawaale oo u waramiyey wariyaha v o a rabadaan muuse halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba in ka badan laba boqol oo dhallinyaraha oo soomaali u badan ayaa ka qayb galay barnaamij shaqo abuur loogu sameynayey dhallinyarada ay dadooda u dhaxaysa lix iyo toban ilaa iyo sagaal iyo labaatan sano jir barnaamijku waxaa soo qaban qaabisay dowladda hoose ee magaalada toronto waxaana ka qayb galay duqa magaaladaasi iyo shirkado shaqaalaysiiya dhallinyarada warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo hayay waryaheenna dalka kanada xuseen nuur xaaji barnaamijka shaqa abuurka dhalinyarada ayaa lagu qabtay xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee tobicog waxaana ka qayb galay shirkado kala duwan kuwaasoo fursado shaqo siinayay dhalinyarada saddex meel oo kale ayaa lagu qaban doonaa barnaamijkan shaqa abuurka duqa magaalada toronto john tory ayaa ku sheegay sababta marka koowaad loogu qabtay xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay inay tahay inay ka mid yihiin bulshooyinka kala gedisan ee laga tiro badan yahay kuwaasoo aanan fursad badan u helin shaqooyinka waan ka fognahay cidda doonaysa inay wax shaqaalaysiiso sidoo kale dhallinyaradu way ku adag tahay inay helaan fursadaha shaqo tan labaad dhabtii bulshooyinkan waa bulshooyin kala gedisan oo laga tiro badan yahay kuwaasoo haysta dhibaatooyin kala duwan sida dhinaca dakhliga soo gala waxaa dhacda inay shaqooyin ka gudbistaan internetka balse aanay dib u helin wax jawaab ah duqa magaalada toronto ayaa sidoo kale tilmaamay in dhallinyarada oo fursad labaad la siiyo ay wax badan ka bedeli doonto noloshooda haddii caruurta laftoodu ay dembiyo horay u galeen ama ay garanayaan kuwa galay dadka halkan aad ayay ugu faraxsan yihiin inay fursad kala siiyaan maxaa yeelay waxaan rumaysanahay in dhallinyarada oo la siiyo fursad labaad ay wax badan ka bedeli doonto noloshooda haddaba deeqa nuur ayaa ka mid ahayd dhallinyarada ka qaybgalay barnaamijka shaqa abuurka ugu horreynna waxaanu weydiiyey waxa la taaban karo ee duqa magaalada toronto u ballanqaaday dhallinyarada shaqo joogto ah barnaamijyo badan oo ah dhalinyaradu markay shaqo raadis yihiin sida shaqada adiga ee farsamaha yar oo kale adigu wax oo wax dhalinyaradu ay sameyn karaan shaqooyinka sida dhinaca maaragtay restaurant companiyaal maanta waxaa uga jeeday security company waxaa uga jeeday t c h c waxaan uga jeeday starbucks waxaan uga jeeday y m c a runtii oo dhalinyaro badan ay maaragtay la qaadanayeen waqti lo oo oo aad iyo loogu soo dhaweeyay maadaama doorashada gobolka ontario ay soo dhowdahay oo siyaasiyiinta iyo xisbiyaduba ay ku jiraan olole ayay deeqa nuur waxay meesha ka saartay in ujeedka duqa magaalada toronto uu barnaamijkan ugu qabtay xaafadda soomaalidu ay ku badan tahay ay tahay inuu cod uga doonayo soomaalida isaga iyo xisbigiisa yes election wuu soo socdaa laakiin electionka ka hor waxyaabo badan oo badan oo badan oo waxaa jiro ummadda soomaaliyeed na u sameeyey dadka kale oo magaaladan deganna u sameeyey waxaa ka fiican qofka inuu ku dareensiiyo ama aad indhahaaga ku aragtid qofka wuxuu maaragtay ballan qaaday marka ma aha wax oo just waktigan keliya uu sameynayo waa wax oo runtii uu horey usoo sameeyey waktigan uga baran intuu haddana la joogay uu ahaa duqa magaalada toronto barnaamijkan shaqa abuurka oo ay iska kaashanayaan degmada toronto iyo gobolka ontario ayaa lagu qaban doonaa goobo kale taasoo looga gol leeyahay shaqaalaysiinta dhallinyarada xuseen nuur xaaji v o a toronto
aad ayuu mahadsanyahay wariyaha v o e da toronto xuseen nuur xaaji oo warbixintaasi inoo soo diray halkaad kala socoteenna waa v o a haataana waxaa kusoo dhawaataan warkii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiiye
ciyaaraha tartanka koobka kubadda cagta ee colombos sacker indercap ayaa waxa uu galay heerkiisa kuwarafaynalaha oo ay soo baxeen ilaa iyo siddeed kooxood halka siddeed kooxoodna ay ka hareen tartankan oo lix iyo toban kooxood ay ka qaybgalayaan ayaa muddo siddeed iyo toban sana ah waxaa lagu qabanayay magaalada colombos ee gobolka ohaayo kaa oo ay ka qaybgalayeen kooxo ka kala yimaada waddankan maraykanka gaar ahaan gobollada kala gedisan oo ay dadka soomaaliyeed ku dhaqan yihiin barre maxamuud cismaan oo ka mid ah qabanqaabiyaasha tartankan ayaa v o a sharaxaad ka siiyey tartankan sida uu ku soo bilowday iyo heerka gebagabada ee hadda uu ku sii socdo shalo oo jimco ahayd waxaan soo gebagabaynay gruub stagekii insha allah maanta oo sabtiyana waxaan bilaabi doonaa kuwarfinaalkii iyo samafinaalkii koobkan waxaa la dhigaya siddeed toban sana magaalada colombis oo waxaa la dhigaa yuusil xilliga xagaayaga ah oo loo yaqaano springka sannad wala waxaa ka soo qayb gala lix iyo toban kooxood oo ka yimaada north america oo dhan oo isugu jiraan between eighteen ilaa iyo labaiyo labaatan sidoo kale waxaa ka soo qayb gala odayaasha cuslaada raggii barisamaadka baroniga waaga hor dheeli jiray sidoo kale waxaa ka soo qayb gala ciilmo yaryar oo lix iyo toban jir ah oo siddeed kooxood ah marka maanta oo sabti ah waxaan bilaabi doonaa sidaan sheegay kuwaara finaalkii iyo samafinaalkii sidoo kale waxaa noo dhici doona ilmaha yararkaas lix iyo toban jirada ah ilaa toddoba siddeed geema ay leeyihiin siddeed kooxood baa waxay ku hartay group stage siddeedna waxay u soo gudubtaa nakaad stageka siddeeddaas oo soo gudubta ka kala yimid afarka waxaa maanasoora twin city helgen midnimo iyo t c sidoo kale waxaa laba koox oo ahaayaa t m t iyo ablin siyaara washington iyo washington d c siddeeddaas kooxood baa u soo gudbay kwarar finaalka tartankan ayaa la soo gebagabayn doonaa maalinta soo socota ee axadda jamaal axmed cismaan v o a colombos ohaayo
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi ciyaaraha maalmaha soo socda kuwa dhacan ah idaacadaha iga socda ayaad ku maqli doontaan halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington haatana dhinac heesaha iyo heesay qaada fanaanada allaw naxariistee saada cali warsame heestaasi saad cali waxuu dhamaysa barnaamijkaygii subaxnimo hase yeeshee war hadda naga soo gaadhay magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegayaa in kulankii uu ku baaqay guddoomiye kaxooyinkooda baarlamaanka soomaaliya cabdiweli muudey uu baaqday iyadoo oo wararka u dambeeyana ay sheegayaan in kulankaasi uuna dhacaynin codsi ka yimid dhinaca madaxweynaha soomaaliya wixii warare faahfaahin arrintaasi ku saabsanna idaacadaha iga soo socda ayaad ku maqli doontaan intaasna waxaa nooga idaacaddii subaxnimo intaynu mar kale kulmi doono anigoo maxamed cabdi xuseen baraaden iyo dhammaan v o idinle sidaas iyo subax wanaagsan
Nafsayda ku jidabay